fiiducana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay koob iyo labaatanka bisha noofembar ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayaga v o a somaly com haatan dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland oo maanta doortay hoggaankiisii haddaan nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee ka soo jeeda jubbaland halkan ku dhan waxaannu halkan u joognaa inaannu la soconno sida doorashadu u dhacayso iyo habsami u socodka qiimaynteeda iyo taageeriddeeda
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno maalgashiga qurbajoogta soomaalida ee ku noqda soomaaliya halista ay la kulmaan iyo weliba doorka ay ka qaadan karaan soo celinta amniga
waxaan xasuustaa runtii wakti maaragno baabuurta annaga aan saarnayna dadkeena qurbajoogta shaqada meesha u tegeen shir baan ku qabanaynay golaha qurbajoogta soomaaliyeed labada kun iyo lix iyo tobanka aan ku qabanay xamar baabuurtaan saareen askar baa saaradu waardiyenayay baabuuro kalaa nala socday oo maaragno xataa baabuurtaan saareen waardiyenaya sababta xilligaas waxaa laga cabsi qabay xataa baabuurta laftigooda baa la afduubaya markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen askar ilaalinaysana ma jirinin
xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c ayaa maanta soo saartay amaro soo qabasho ah oo ka dhana ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu iyo weliba wasiirka hore difaaca yof gallant iyadoo lagu eedeeyey dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana aadamaha oo la xidhiidha dagaalka israa'il iyo xamaas ee khasaa bayaanka maxkamadda ayaa lagu sheegay in eedaha loo jeediyey labada mas-uul ay ka mid yihiin adeegsiga macaluusha sida hubka dagaalka oo kale ah dil takoor iyo weliba falal kaloo bini'aadamnimada ka baxsan amaradaasi ayaa waxay koobsanayaan falal dhacay intii u dhacaysay siddeeddii bishii oktoobar ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatan ilaa iyo labaatankii bishii mey ee sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatan maalintii codsiyada rasmiga ah ee amarada xidhitaanka la gudbiyey israa'iil oaan xubin ka ahayn maxkamadda i c c ayaa ka jawaabtay eedeymahaasi iyadoo netanyahu ku tilmaamay amaradaasi kuwa been abuur ah oo la yaab leh taas oo macnaheedu yahay inaanay jirin halis deg deg ah oo maxkamadaynta netanyahu iyo weliba gaalanta balse waxay caqabada ku abuuri kartaa marka ay u safraan waddamada kale xubnaha ka ah maxkamaddan i c c sidoo kale maxkamadda ayaa soo saartay amar xidhitaan oo ka dhana hogaamiyaha garabka militariya ururka xamaas maxamed dayef iyadoo lagu eedeeyo dembiyo ka dhana aadanaha oo ay ku jiraan dil qafaalasho iyo weliba xadgudubyo galmo kuwaasoo ka dhashay weerarkii xamaas ee toddobadii bishii oktoobar ee israa'iil ay ku qaaday kaasoo lagu dilay qiyaastii kun iyo laba boqoloo qof oo ay ku jiraan lix iyo afartan muwaadiniin maraykana islamarkaana lagu aftuubtay laba boqol iyo konton qof oo kale mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa maanta sheegay in koox argagixisa ah ay rasaas oodan kaga qaadeen gaadiyada rakaab siday oo maraya degmo ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo afartan qof labaatan kalena ay ku dhaawacmeen wasiirka arrimaha gudaha bakistan muxsen nakfi ayaa warbaahinta u xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi oo ka dhacay kuram oo ku taalla xuduudda ay la wadaagaan dalka afghanistan booliiska degmada iyo weliba saraakiisha cusbitaalka ayaa iyaguna ka warramay in dadka halkaasi ku dhintay ay ka mid yihiin howlwadeenna dhinaca ammaanka ka shaqaynayay haween iyo weliba carruur islamarkaana ay filayaan in tirada dhimashadu ay intaasi kasii korodho sidoo kale waxay xuseen in booliisku uu halkaasi ka bilaabay howlgalla ay ku raadinayaan kuwii weerarkaasi geystay ma jirta ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay degmadan oo lagu yaqaano rabshadaha inta badan dhex mara kooxaha sida xooggan u hubaysan ee ka soo kala jeeda shiicada iyo weliba sunniga ugu dambayntiina madaxweynaha kenya ayaa sheegay maanta amaba ku dhawaaqay in la joojiyey heshiisyo balaayiin dollar ku kacayay oo ku saabsanaa ballaadhinta garoonka diyaaradaha iyo weliba tamarta kuwaasoo lala galay shirkadda weyn ee dalka hindiya laga leeyahay ee guantamadani go-aankan ayaa yimi kadib markii maraykanku uu ku soo eegay ninkaasi shirkadaasi iskale eedeemo musuq maasuq iyo weliba khiyaano mid ka mid ah dadka ugu taajirsan eeshiya waaba ninka shirkadaasi iskaleh ruuto ayaa khudbada ka jeediyey xaaladda qaranka ayaa sheegay in tallaabadan lagu salaynayey xog cusub oo ay soo bixiyeen hay-adaha baadhista ee maxalliga ah iyo weliba saaxiibada caalamiga ah isagoo cad aan si cad u sheegin in xogtaasi ay ka timi dalka maraykanka dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida fiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay maamulka baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maantoo khamiista doortay hoggaankooda doorashadan ka dhacday magaalada kismaayo ayaa xubnaha baarlamaanku waxa ay ku doorteen guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba labada guddoomiye ku xigeen doorashadan ayaa ka dhigan tallaabo baarlamaanka jubbaland oo u qaaday ka hor doorashada madaxweynaha jubbaland oo la qorsheeyay inay dhacdo shan iyo labaatanka bisha noofembar jubbaland ayaa sii wada doorashooyin ay iyadu jadwalka ama ay jadwalaysatay inkastoo dowladda dhexe ay diidan tahay wariyaha v o a aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray doorashada guddoomiyaha baarlamanka iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa ayaa saaka si rasmi ahay uga bilaabatay magaalada kismaayo gaar ahaanna howlka daawad iyadoona saaka la qabtay tartanka guddoonka baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad guddoomiyaha baarlamanka ayaa waxaa ku guulaystay cabdi maxamed cabdiraxmaan oo horay u ahaa guddoomiyaha baarlamanka jubbaland sidoo kale waxaa la qabtay doorashada guddoonka koowaad ee baarlamanka jubbaland kaas oo uu ku guulaystay xildhibaan hiirad ismaaciil maxamed sidoo kale doorashada maanta waxaa ku soo baxay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka jubbaland cabdi baaley xuseen oo ku guulaystay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka jubbaland horeyna u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamanka jubbaland inkastoo doorashadu ay si rasmi ahi uga socoto howlka doorashada ayaa waxaan si aynu xog badan uga ogaano v o a ay wax ka weydiisay xildhibaan maxamed axmed yuusuf wiilwamo oo ka mida mudanayaasha baarlamanka jubbaland
aadanow sida ay jubbaland hadda doorashada uga socoto ugama dhicin labada kun iyo sagaal iyo tobanka had waxaa la doortay guddoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada ee jubbaland kii labaad ayaa la doortay isaguna anigu waxaan ka mid ahay guddiga doorashada ee baarlamaanka jubbaland ayaan ka mid ahay doorashadan ma aha doorasho weligee la arkay hataa nooceeda ma aha hadda waxaa la doortay guddoomiyihii koowaad sheekh cabdi guddoomiyihii labaad oo ah hirad tii saddexaad ay ku tartamayaan ninka la yidhaahdo indhe iyo mataqaanaa guddoomiye cabdi baale xuseen aadan hore ugama dhicin jubbaland doorasho noocan oo kale ah annagu waxaan filaynaa natiijo wanaagsan
xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya qaybna ka ahaa xildhibaanada dowladda federaalk ee halkan ku sugan islamar ahaantaana ku sugnaa howlka doorashada ayaan wax ka weydiinay siduu u arko doorashada guddoonka baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa bismillahi raxmaan iraxiim aadan waa mahadsan tahay idaacadda v o eda waa salaaman tahay saaka waxaan ku jiraa howlka doorashada golaha wakiilada jubbaland ay ku dooranayeen guddoonka golaha baarlamaanka ilaa hadda waxaa la doortay guddoomiyihii golaha wakiilada marka waa hambalyaynaynaa waxaanan haddaan nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee ka soo jeeda jubbaland halkan ku dhan waxaanu halkan u joognaa inaannu la soconno sida doorashadu u dhacayso iyo habsami u socodka qiimaynteeda iyo taageeriddeeda inay jubbaland maadaama bisha nofembar ee hadda aynu ku jirno uu ku egyahay wakhtigii mandateka ay haysatay dowladda jubbaland in mandatekaasi inta aanu dhicin la dhammaystiro dowladda jubbaland si sistamka jubbaland aanu ugu dhicin firaaq dastuuri ah ka ayaanu u joognaa waxaana rajaynaynaa inuu si wanaagsan ku dhammaado haddii alla yidhaaha ugu dambayntii dabcan dowladda soomaaliya oo aad adigu qayb ka tahay waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin waxa howlkan ka soo baxa ama doorashada jubbaland ee dhacda taa idinku baarlamaan ahaan see u aragtaa
doorashada jubbaland horeyna way u soo dhacday haddana tii unbaa dhacaysa dastuurka dowladda federaalkana waa dastuurkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii markii doorashada jubbaland ay dhacaysay gudoomiyaha ra-iisul wasaaruhu uu ku maamulayey dastuurka jubbalandna waa kii marka wax isbedelay ma jiraan wax hadda diidaya inay jubbaland doorashadeeda qabsatana ma muuqato waxaa u fasaxaya labada dastuur ee federaalka iyo dowlad goboleedka maadaama uu dhammaanaya wakhtigii dowladda waa lagama maarmaan runtii mar hore oo shirkii madasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay ku heshiiyeen bishan nofembar ee hadda aanu ku jirno in la qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada taa ayaa laga duulayaa taasaa lagu socdaa marka doorashada halkan ka dhacaysa waxay waafaqsan tahay shirkii hore madashu ugu heshiisay in doorashada nofembar la qabto dabcan nofembar ka hor in wax badan oo kale la qabtay ahayd laakiin waxaa lama qabanin oo dowladihii hoose iyo wakiilada iyo in la qabto laakiin maadaama taasi dhici weyday waxaa hadda la badbaadinhayaa tii madaxtinimada iyo tii maxaanku idhaahdaa madaxtooyada iyo golaha wakiilada in la badbaadiyo halkaasna ay dowladdu ku dhammaystiranto sidoo kalena waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka inay fahamto xaaladda dhabta ee ka jirta dowlad goboleedyada iyo gaar ahaan jubbaland dowladda jubbalandna waxaan runtii ka rajaynaynaa ana hubaa inay ka shaqayn doonto la shaqayn doonto dowladda federaalka ah labada dowladood heer federaal iyo heer dowlad goboleedna ay wada shaqeeyaan taa ayaa anaga muhiimno inay iskhilaafaan muhiim ma aha shacabka soomaaliyeedna muhiim ma aha dowladda federaalkana waxaa laga rabaa inay u dhaqanto si degan oo aan laablakac ahayn oo maxaanku idhaahdaa aan ahayn caadifad aan ahayn ay u fakerto si dhaba oo degan ay u fakerto wixii soo baxee madmadowwana la xaliyo
marka ay soo idlaato doorashada guddoonka baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxaa lagu wadaa shan iyo labaatanka bishan in la qabto doorashada madaxtinimada jubbaland gaar ahaana madaxweynaha inta ay doorashada ka socoto magaalada kismaayo waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada iyadoo inta badan isgoosyada iyo sidoo kale waddooyinka waaweyn ee magaalada la dhigay ciidamo aad u tiro badan kuwaa oo xaqiijinaya ammaanka magaalada aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
maraykanka ayaa arbacadii shalay codka diidmada qayaxana ku hor istaagay qaraar la horgeeyey ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo dalbanaya in xaba joojinta dagaal laga hirgeliyo kasta islamarkaana la sii daaya lahaystayaasha ra israa'iil tallaabadan ayaa ka dhigan in maraykanku uu markii afuraad awoodda qayaxan ku hor istaagay xaba joojinta gaza warbixin ay v o eda iyo weliba wakaaladda wararkii royters arrintan ka qortay waxa ay noo soo koobaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo ku sugan washington
qaraarkii shalay ayaa waxaa golaha ammaanka horgeeyey tobanka xubin ee aan joogtada ahayn ee ka tirsan golaha kuwaasoo ku baaqay in si deg deg ah loo helo xabadjoojin aan shuruud ku xirnayn oo joogto ah oo ka hirgasha gaza si loo dhammeeyo dagaalka socda muddada saddex iyo tobanka bilood ah waxay si gaara u dalbadeen sii daynta lahaystayaasha israa'iiliyiinta ee lagu hayo gaza robert wood oo ah ku-xigeenka safiirka maraykanka ee qaramada midoobey ayaa sheegay in washington ay si cad u sheegtay inay taageeri doonto oo keliya qaraar si muuqda ugu baaqaya in si deg deg ah loo sii daayo lahaystayaasha islamarkaana qayb ka ah xabad joojinta wood wuxuu sheegay in maraykanka uu doonayey tanaasul balse qoraalka qaraarka la soo jeediyey uu fariin khatara u diri lahaa xamaas taasoo ka dhignaan lahayd buu yidhi inaan loo baahnayn in lagu soo laabto miiska wadahadalka xubnaha la doortay ee golaha oo soo saaray qaraarkan ayaa cambaareeyey is-hortaagga maraykanka xubnaha ayaa kala matalayey dalalka algeria ekwador guyana jaban malta mosambik south korea siraleon sloveniya iyo switzerlan safiirka maalta ee qaramada midoobey veneza fraiser ayaa kadib codayntii fashilantay waxay tiri waxaan aad uga xunnahay in adeegsiga diidmada qayaxan ee golahan uu mar kale ku guuldaraystay inuu ilaaliyo mas-uuliyadda ka saaran dhowrista nabadda iyo ammaanka caalamiga ah madaxweynaha maraykanka jo biden oo xafiiska ka tegaya labaatanka bisha januari ee sannadkaa soo socda ayaa israa'il u fidiyey taageero diblomaasiyadeed oo xooggan wuxuu sii waday kaalmada hubka ee uu siinayo iyadoo uu guuldaraystay iskuday uu ku doonayey heshiis xabad joojin ah oo dhex mara israa'il iyo xamaas kaasoo lagu sii dayn lahaa lahaystayaasha danjiraha faransiiska u fadhiya qaramada midoobay nicolas de rivera ayaa sheegay in qaraarka uu maraykanka hor istaagay uu si adag u dalbayo in la sii daayo lahaystayaasha laba muwaadin oo faransiiska u dhashay ayaa ka mid ah lahaystayaasha gacanta ugu jira kooxda xamaas danjira rivera ayaana sidoo kale sheegay in baris ay aad uga xun tahay in golaha ammaanka uu awoodi waayey in la meelmariyo qaraarka safiirka shiinaha ee qaramada midoobay fukong ayaa isagana sheegay in mar kasta oo maraykanka uu diidmada qayaxan ku diido xabad joojinta ay kor u sii kacayso tirada dadka ee ku dhimanaya khaza ku-xigeenka danjiraha falastiin ee qaramada midoobay maajid bunya ayaa golaha ammaanka u sheegay in qaraarka uu isku dayayo inuu nolosha soo celiyo si loo badbaadiyo dadka oo uusan ahayn fariin khatar ah diidmada qayaxan ayuu ku tilmaamay fariin halis ku ah xaaladda taagan ergeyga falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegay in inkastoo xabad joojinta la soo jeediyey aysan wax walba xallin karin haddana ay noqon doonto tallaabada ugu horreysa balse diidmada qayaxan ay tahay wax aan cudurdaar lahayn marka ay xadgudubyada dhacaan danjiraha israa'il ee qaramada midoobay dani donan ayaa isagana ka hor codbixinta sheegay in qaraarka uusan ahayn xal nabadeed balse uu u danaynayo kooxda xamaas ee dagaalka ay kula jiraan xubnaha golaha ammaanka ayaa muujiyey siday uga xun yihiin go'aanka aan la meelmarinin aljeriya oo kooxda carabta ku matalaysay shan iyo tobanka waddan ee golaha ammaanka ayaa sheegtay inay dhowaan soo celin doonaan qararka oo ay soo saari doonaan iyadoo uu sidan ka xooggan yahay tallaabadan ayaa ka dhigan in maraykanka uu markii afaraad uu awoodda qayaxan uu ku leeyahay golaha ammaanka uu ku diido xabad joojinta khaza waana tii ugu dambeysay oo keentay dhallaecayn maamulka madaxweyne biden oga timid qaar ka mida bulshada caalamka howlgallada israa'il ee khaza ayaa lagu dilay ku dhowaad afar iyo afartan kun oo ruux waxaana ku barakacay ku dhowaad dhammaan dadkii ku noolaa khaza dagaalka ayaa bilowday toddobadii bishii oktoobar ee sannadkii hore ee laba kun saddex iyo labaatankii markaas oo israa'il ay ka jawaabtay weerarkii xoogaga xamaas ay ku qaadeen gudaheeda kaasoo lagu dilay kun iyo laba boqol oo qof laguna qafaashay ilaa iyo laba boqol iyo konton israa'iiliyiin ah khubrada dhinaca ilaalinta cuntada ayaa ka digay in macluul ay ku soo fool leedahay laba dhibic saddexda milyan ee ku nool marinka khaza
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal samakaabo inala socodsiinaya warbixintaasi ay wada diyaariyeen v o a iyo weliba wakaaladda wararkaee royters haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno maalgashiga qurba joogta soomaaliya ku noqda halisaha ay la kulmaan iyo weliba doorka ay ka qaadan karaan soo celinta amniga saara cabdi axmed ayaa inoo soo jeedinaysaa barnaamijka
siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada iyo yegleelidda xarumo waaweyn oo caafimaad iyo kuwo ganacsi oo soomaaliya laga sameeya gaar ahaan intooda badan muqdisho ayaa waxaa kaalin weyn oo firfircoon ku leh qurba joogta soomaaliya ee dalka dibaddiisa ku maqnaa muddada ee waddanka qaarkood dib ugu noqonaya sannadihii lasoo dhaafay balse dilka gabar wariye ahayd oo muddo ku siman soddon sano wax ka badan degganeed dalka swidhen dhowaanna lagu dhex dilay beerteeda oo ku taalla deegaan hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo al-shabaab ay gacanta ku hayaan iyo dhowr qof oo kaleeto oo siyaabo kala gedisan dilal iyo qaraxyaba loogu beegsaday muqdisho iyo soomaaliyaba ayaa waxa ay keentay calaamad su'aalka la xidhiirta ma waxaa la hormarinayaa oo la sugayaa amniga inuu hagaago mase qurba joogtu waxa ay qayb ka noqonayaan hagaagga ammaanka iyo sidoo kaleeto dibudhiska dalka oo waxa ay samaynayaan maalgashigooda waana qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeenna bandhigga v o e da ee toddobaadkan qurbajoogta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa ayaa dhaqaale ka badan hal bilyan oo dollar sannadkiiba u dira qoysaskooda ku dhaqan gudaha waddanka soomaaliya haddaba tani waxa ay markii ugu horraysay soo baxaysaa xilli dilal toosa iyo qaraxyaba ay ku waxyeeloobayaan dadka qurbajoogta ah ee waddanka dib ugu noqonaya ee maalgashiga ku samaynaya waxayna taasi keentay cabsida la xiriirta in qurbajoogtu ay dalka dib ugu noqon karaan dhaqaalahoodana ay geen karaan xilli dhinaca kaleeto amnigu uusan ahayn mid la isku hallayn karo amaba cid damaanad qaadi karta amnigoodu aysa jirin jawaahir daahir waa guddoomiyaha golaha qurbajoogta soomaaliyeed waa hooye aqoon-yahan ah muddo dheer deggana dalka u k waxaana weydiiyey waxa ay tahay aragtideeda ku qotontaa arrintaasi laga soo baxo dagaaladii sokeeye ee labada kun iyo lix iyo tobankii bay ahayd labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo marka hadda iigu dambeysana sanadkan january baan tegay oo maaragtay iigu dambeysay marka markaan fiiriyo waktigaas ilaa labaiyo tobankii iyo lix iyo tobankii iyo labada kun iyo labaatan iyo afarka waan arki karaa isbedelada maarkan oo waddanka ka dhacay oo dhinaca gaar ahaan amniga ah horumar balaaran baa laga sameeyey runtii waxaan xasuustaa runtii wakti maarkan baabuurta annaga aan saarnayn dadkeena qurbajoogta shaqada meesha u tegay shir baan ku qabanayna golaha qurbajoogta soo labada kun iyo lix iyo tobanka aan ku qabanay xamar baabuurtan saareen askar baa saarada waardiyenayay baabuuro kalaa nala socday oo maarkano xataa baabuurkan saareen waardiyenaya sababto a xilligaas waxaa laga cabsi qabay xataa baabuurta laftigooda baa la afduubay markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday baabuurtii aniga aan raacay yani qorna ma saareen askar ilaalinaysana ma jirinin baabuur kale oo ilaalinayo baabuurka oo maarkano daba jooga in laga boqo maaragtay in la afduubana ma jirnin runtii waxa weeyaan waxaad arkaysaa maarkano isbedelka sanad walba uu waddanka uu sameynayo oo dhinaca amniga in maarkano horumar fiican uu ka sameynayo aad bay runtii u muuqatay saasay tahay haddana mar walba waan aragnaa haddana inay qaraxyo ay ka dhacayaan oo hadda dee kii ugu dambeysay oo hadda dalida dadka lagu baabi'iyey runtii oo naxdinta lahayd muxuu ahaa dadka dhagixisada ah mar walba usoo rogaysaa inay maarkano dhibaatooyin ay waddanka ay ka geystaan dad badan oo qurbajooga ayaana naftooda ku waaya mar kasta markii qaraxyada noocaas oo kale ay dhacaan ama haddii kaleba si gaar ayaga maaragtay loo loo maaragtino bartilmaameedsado loo bartilmaameedsado jawaahir waxa ay dib u xasuusanaysaa qaar ka mid ah dadkii ka noqda waddamada sweden maraykanka kanada iyo u k oo siyaabo kale gooni gooni ah qaraxyo iyo dilalba loogu beegsaday magaalada muqdisho taasi oo qayb ka ah dhibaatooyinka amni xumo ee ka jira soomaaliya hamuun cabdullaahi ilaahay ha u naxariiso jannad farduusana ha ka waraabiyo ummaddii maaragtay iyo ahalkii ay ka tagtana ilaahay maaragtay ha ka siiyo samar iyo iimaan waa runtii dhacdo xanuun badan weeyaan waxaa ognahay intaas oo maaragtay qurbajoogoo soo noqotay oo maaragtay runtii saas oo kale loogu gumaaday ama lagu bartilmaamsaday ama qarax maaragtay oo lala beegsaday waxaa kamid ahaa injineer yariis oo allah u naxariistee duqi magaalada ahaa maaragtay gobolka banaadir waxaa kamid ahayd gabadhii maaragtay oo iyadana kanada kasoo guurtay hoda naaleeyo oo iyadana maaragtay oo wariyaha iyadoo runtii tv-ga ay ugu ugu talagashayba waddankeena bilicdiisa inay ku ay ku maaragtay baahiso oo ay ku dhiirigeliso qurbajoogta inay waddanka kusoo noqdaan maxaa marka dawladda inay samayso amni gaar ah oo runtii ku wajahan ilaalinta qurbajoogta soomaaliyeed ee u yimid waddankooda inay maal gashadaan ama ganacsi ahaato ama dhinacyo kalaba badan ha ahaato mana ahaa keliya muqdisho keliyana ma ahan in gobolladoo dhan la fiiriyo balse weli qurbajoogta intooda badan ayaa qaba in dilalka iyo dhacdooyinka noocan oo kaleeto ah ee dhacaya ay yihiin kuwo aan la hilmaami karin oo aan la dhayalsan karin iyadoo loo adkaysanayo amni xumadana ay tahay in maalgashi la sameeyo doctor cabdiraxiin maxamed cali waxa uu ka yimid dalka u k waana agaasimaha isbitaalka osis center hosbital oo ku yaala magaalada muqdisho kaasi oo ay ku bahoobeen aas-aaskiisa dhakhaatiir kala gedisan oo dalka dibaddiisa dib uga soo noqday waxaa uu qabaa sida waa sax walaal in ay muhiim tahay amnigu in uu ka horeeyo maalgelinta iyo dhaqaalaha laakiin dalkeena burbur adag ayuu soo maray inta uu burburka ku jiray wuxuu ku noolaay oo ku taagnaay waa qurbajoogta haddana amniga la sugayo waxaa keeni karaa waa qurbajoogta inay dalka inta usoo laabtaan sacrifice sameeyaan maalgelin gashtaan haddaba dad badana maaragtay sacrifice ku sameeya noloshoodii ku waayey si ay dalkaas wax uga bedelaan isbedelkii iyo dadkaas sacrificeka ay sameeyeen maanta waa mid lagu naaloonayo marka ana waxaan qabaa qurbajoogta inta kaloo maqan inay maaragtay ilaahay tala saartaan oo dalkoodiin maaragtay ay u soo laabtaan
jawaahir ayaa waxa ay ku talinaysaa in dhinacyadu inay tashadaan ay muhiim tahay tallaabada ugu horreysa horta waxa weeyaan in maaragtay ciidamada amniga in la tayeeyo in la tayeeyo oo la hormariyo isla mar ahaan taasna hadda hay-adan muxuu aha abuuran ay jirta ee la yidhaahdo maarata hay-adda qurba joogta arrimaha qurba joogta ee ka mid ah qeybta maarata wasaaradda arrimaha dibadda door ayay ayay ka yeelan kartaa in maaragtana wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga kulligood iyagoo dhan intay maarata inay sameeyaan guddi ka shaqeeya arrimahaasayto war sidee baan maarkano u ilaalin karnaa nabadgelyadii iyo amnigii qurba joogtii usoo noqotay waddanka inay maalgashaan doctor cabdiraxiim ayaa waxa uu qabaa mar kale in sida uu sheegayba dalka inay dib ugu soo noqdaan oo ay ka yigleelaan isbitaalkii ugu horreeyey uguna weynaa islamarkaasina loogu baahida badan yahay oo ah mid lagu dabiibayo kansarka laguna baarayo ay tahay talo ay siisay wasaaradda arrimaha dibadda aqoon-yahanadaasi iyo sidoo kaleeto dadka gudaha ku dhaqan qaarkood oo ugu baaqay inay waddanka dib ugu soo noqdaan si ay u maalgashadaan waxyaalaha nagu dhaliyey in aan dhankan kansarka focus ka saarno waxaa ka mid ahay talooyinkii ayna siiyeen waaxda qurba joogta soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo juhdi badan ku baxsha talabixinta iyo maaragtay iyo jihaynta qurba joogta soomaaliyeed sidii ay uga qayb qaada lahayd dalka bilicdiisii iyo dalka dhaqaalihiisii iyo horumarkiisi sidii loo soo celin lahay aada iyo aadaan mar kale aan uga mahad celinayaa tiimkaas waxaanan rajaynayaa insha allah in qurba joogta kale ay nagu daysadaan ima ay la soo xiriiraan sidii loo jihey lahay awooddooda maaragtay ku saabsan horumarka dalka haddaba agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurba joogta waa ibraahim guure maxamede ayaa waxa uu iiga jawaabayaa qurba joogta dhibaatada ay wajahayaan iyo waxa ay u arkaan qurba joogtu sida la ogyahayba waa dad soomaaliyeed dhulkana iyagaa leh waa dhulkii shalay duruufta iyo colaaduhu ka kaxeeyeen ninna gurigiisa lama odran karo gurigaaga bakdin baa ka jirtay geli maysi waa inuu qofka ogaadaa oo goobjoog ka ahdaa bakdinta gurigiisa ka jirta waxa ay tahay waa inuu darsaa waa inuu isagu aan looga sheekayn oo isagu joogaa qurba joogtu waxaa laga rabaa dalka inay wax ka daafacaan dowladda tallaabay qaaday dhinaca khawaarijta iyo labdarirka argagixisada tallaabo aada u weyn bay qaaday meel fog baa la geeyey welina dagaalkii waa socda ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo karaamo iyo sharaf mudan wiilal soomaaliyeed baa dhiigoodu daadiyo u dhimanaya kuwa waxay u baahan yihiin in la dhiiri geliyo in la garab istaago inta badan golaha wasiirada iyo xildhibaanada xubnaha ku jira ee dowladda ayaa waxa ay haystaan ilaalo xoogan iyo sidoo kale inay ka gaashaantaan weerarada uga imaanaya dhinaca al-shabaab haddaba muxuu yahay damaanad qaadka wasaaradda arrimaha dibadda ay siinayso qurba joogta maalgashanaysa dalka qaarkoodna muddo dheer ka maqnaa oo aanan garan karin dhibaatada inta qotadeeda ay tahay gudaha waddanka waa kan mar kale agaasime ibraahim guure maxamed dadka naftooda u baqaya ilaah qaadiraha garanaya subxaanahu wa tacaalaa nafta meesha ay gaarayso qofka naftiisa u baqayaa ha yimaada dal dadkiisu qeyb ka yahay aniga kula hadlayo oo maanta soomaaliya jooga nafteyda meelay gaaraysa ma oga iyo saacaday ku eg tahay ilaahay qur-aankiisu ku sheegay laakiin dowladdiina way idinla dadaaleysaa way idin garab taagan tahay ninkii raba inuu wax horumariyo oo cilmi soo kordhiyo ama business sameeyo ama uu sameeyo muxuu ahay meel ganacsi sameeyo ama shaqo xoogla dalkan raba inuu ka qabto dowladdu way garab istaagaysaa cadligiis waana lala talinaya falkii ugu dambeeyey oo qof qurba joog ah lagu waxyeeleeyo waxaa lagu dilay amuun cabdulaahi oo deganayd dalka sweden muddo ku siman dhowr iyo soddon sano amuun waxa ay abuurtay beer ku taallay duleedka degmada afgooye tuulo ku taalla oo al-shabaab ay gacanta ku hayaan waxaa dilkeeda beerteeda loogu dhex geystay gudaheeda oo ay geysteen laba nin oo wejiga soo duubtay ay timid ayada oo sidoo kaleeto qurba joogta in badan oo ka mid ah gaar ahaana kuwa ku jira arrimaha bulshada ay dib ugu noqonayeen waddanka dilkeeda waxa uu keenay amuun bishii ina dhaaftay oktoobar dhacay cabsi qaar badan oo ka mid a qurba joogta ay wajahayaan ayada oo la arkaya in qurba joogtu ay sidoo kaleeto u dagmi karaan falalka al-shabaab iyo kooxaha kale uga imaanaya ee gudaha waddanka xilli door weyn ay ka qaadanayaan horumarinta dhaqaalaha dalka barnaamijkii bandhigga v o edana waa naga intaas dhegaystayaal inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadyada soo socda haatan sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a dowladda ukrain ayaa la sheegay in markii ugu horreysay ay adeegsatay gantaalaha ridada dheer ee storm shadow oo ingiriisku uu geeyey ukraine gantaalahaan ayay ukraine ku tuurtay ruushka waxaana ay arrintan imanaysaa kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu ansixiyey horaantii toddobaadkan adeegsiga gantaalahan ridhada dheer ee maraykanka si ay ugu weeraraan bartilmaameedyo ku yaala gudaha ruushka warbixintan waxaa diyaariyey irani ritual islamarkaana ku eegaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi ukraine iyo weliba gantaalahaasi
waagi hore yurubta iyo maraykanka waxay u diidanayeen ukraine inay isticmaasho hubka maraykanka iyo especially midkan ingiriiska ee gantaalada meelaha fogfog dhulka ruushka inay ku ganto oo saddex boqol oo kilomitr iyo wax ka badan gaara laakiin hadda waxaad moodaa
wagaaga halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda hawaya dunida waa inuu soo noqon doonaa dhegeystayaal warbixintaasi haatanna aynu u gudubno dhinaca iyo dalka lubnaan oo sidoo kale la sheegay in dad ku nool halkaasi oo lagu qiyaasay boqol iyo lix iyo toddobaatan kun oo qof oo soogolootiya kuwaasoo badankoodu ay yihiin dumar qaaradda afrika ka yimi oo ka shaqeeya shaqooyinka heerkoodu hooseeyo tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay ayaa qaar badan oo ka mid ah ay barakaceen waxaana soo food saartay mustaqbal aan hubaalti lahayn markas haaton ayaa warbixintan ka soo diray etelabonet oo ka tirsan caasimadda bayruut maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana inoo soo jeedinaya warshad cidlo ah oo ku taalla magaalada bayruud ayaa gabaad u ah in ka badan laba boqol oo haween afrikaan oo soo galooti ah kuwaasi oo ku barakacay dagaalka sii kordhaya waxa ay halkan u yimaadeen si ay u masruufaan qoysaskooda dagaalka ayaana sababay inay shaqola'aan iyo hoyla'aan noqdaan iyo inaysan awoodin inay dalalkoodii dib ugu laabtaan waxa ay tidhi waxaan halkan u imid inaan wax ka bedelo xaaladda qoyskayga waana sababta aan u imid lubnaan mushaarkayga waxa ay haystaan mushaarkayga lacagtayda ima siiyaan marka meel aan aado ma hayo tan iyo markii duqaymuhu ay bilowdeen ma aynaan haysan meel aan aadno waxaan na seexan jirnay waddooyinka haweenkan ma ahan oo keliya inay waayeen shaqooyinkooda laakiin sidoo kale waxa ay u adkaystaan dhibaatada maskaxeed ee joogtada ah ee ka dhasha weerarada gantaalaha ah duqaymaha ayaa ku qasbay inay guryahoodii ka cararaan iyo goobihii ay ka shaqaynayeen iyagoo aan haysan wax dhaqaale ah amaba taageero ah waxa ay tidhi hal daqiiqo kadib waxa aan maqalnay dhawaqa qarax markaan soo baxnay waxaan rabnay inaan aragno wixii dhacay waxaan aragnay qiiq badan iyo dab aad baan u naxay oo aan u argagaxay waddankayga qof walba waa uu ooyayaa haddii aan aadi karo dalkayga waxaan u baahanahay inaan aado waxaan haystaa ilmahayga yar aad buu u yar yahay iyadoo uu mahadnaqeeda leeyahay hindisaha bulsho haweenkan hadda waxa ay haystaan meel ay ku hoydaan iyadoo weli ay wajahayaan diidmo dhinaca bulshada ah aysanna haysan taageero rasmi ah waxa ay laakiin leeyihiin dad iyaga u dhaqdhaqaaqaya maadaama ay dhammaantood yihiin muhaajiriin ka xamaasha lubnaan cidina ma aysan u oggolaanin inay gabaad siiso aad bay u adkayd inaan meel u helno laakiin ugu dambayntii waan helnay xaalatan la mid ah ayaa iyana haysata muhaajiriinta kale ee afrikaanka ah oo ay ku jiraan kuwo ka soo jeeda dalka ay dagaalladu aafeeyeen ee suudaan ku dhowaad konton qoys oo ka soo qaxay dagaalka ka socda goobaha u dhow xadka israa'iil ayaa magangelyo kumeel gaar ah ka helay kiniisad qadiimi ah oo ku taalla buurta jabal lubnaan cabdiraxiim waxuu ka yimid suudaan isaga iyo labadiisa cunug ee mataanaha ah ayaa isku cariiriya qol yar sida dadka kaleba waxa uu dareemayaa inuu halkaasi ku xayiran yahay lana dayacay suudaan ma aadi karno oo dagaal baa ka socda halkan iyo halkaasiba dagaal ayaa ka socda taasina macnaheedu waxa uu yahay waxa aan nahay rajabeel aad bay u adag tahay xaaladdeennu aad bay u xun tahay cid wax naga weydiinaysana ma jirto waxba colaadda ayaa waxaa ku barakacay in ka badan hal milyan oo qof shaqaalaha muhaajiriinta ah ee ku sugan lubnaan ayaa wajahaya mustaqbal aan hubanti lahayn iyadoo dhibaatada bini'aadamnimana ay sii kordhayso xilli aysan muuqan rajo ah in colaadda lasoo afjarayo
waagaaga aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaas oo diyaariyey marcos harton halka weli aad nagala socotaana waa v o a haatanna aynu dib ugu noqonno xiisadda dalka ukrain dowladda ukrain ayaa la sheegay in markii ugu horreysay ay adeegsatay gantaalaha riddada dheer ee storm shadow oo ingiriisku geeyey ukrain gantaalahan ayay ukrain ku tuurtay ruushka waxaana ay arrintan imanaysaa kadib go-aankii madaxweynaha maraykanka joe biden uu ku ansixiyey horaantii toddobaadkan adeegsiga gantaalaha riddada dheer ee maraykanka si ay ugu weerarto bartilmaameedyada gudaha ruushka warbaahinta britain ayaa arbacadii ku warantay in ukrain gantaalaha storm shadow oo ay britain siisay ay ku riday dhulka ruushka markii koowaad hubkan ayaa loo adeegsaday ciidamada ruushka haystay ukrain weerarkan ayaa waxaa ka mid a mid lagu beegsaday sannadkii hore xaruntii hore ee ciidamada badda ruushku ay ku lahaayeen badda madow london iyo kiyef ayaa diiday inay xaqiijiyaan wararkan u dambeeyey horaantii toddobaadkan ciidamada ukrain ayaa riday uhta khumas oo ah gantaalada ridada dheer ee maraykanku uu siiyey iyagoo uu adeegsaday gudaha hore ruushka kadib markii maraykanku u oggolaaday axaddii faransiiska ayaa sidoo kale ukrain siiyey nooca gantaalada storm shadow ee loo yaqaano scalp gantaalahana reer yurub ayaa ka duwan kuwa maraykanka ee uhta khumas sida uu sheegaya batrick barry oo arrimaha gaashaandhigga falanqeeya kana tirsan jaamacadda bath waa gantaalla hawada loo diro guud ahaan waxay ku xidhan tahay waxa laga soo ganay waxa ay caadiyan leeyihiin xawaare laba boqol iyo konton kilomitir ama boqol iyo shan iyo konton maylah ama wax la jiraa waxaan filayaa intaasi ay siinayso uhtaakumaas riddada dheera marka loo eego kaasi mana aha mid hawada loo diro markaa way adag tahay in la qabto fikrad ahaan ugu yaraan hannaanka hubka ayaa furi doona bartilmaameedyo cusub oo hor leh james nexi waxa uu hogaamiyaa barnaamijka ruushka ee yuroeshiya ee xarunta chatham house kala duwanaanshiyaha labada gantaal way leeyihiin masaafo ku filan oo gaadhsiin karta bartilmaameedyada ka baxsan xariijinta difaaca ruushka iyagoo awood u leh inay burburiyaan kaabayaasha muhiimka ah ee taageera saadka ciidamada furinta hore marka masaafada dhabta ah ee gantaal kasta ma aha mid aan muhiim ahayn mar haddii ay xaqiiqdu tahay in ukrain ay u baahan tahay tiro badan deg degna ay ugu baahan tahay yukrain ayay tahay inay bartilmaameedyadeeda u doorato si taxaddar leh sida uu sheegaya falanqeeya baari miyaad u oggolaanaysaa inay kordhiyaan oo ay bilaabaan inay duqeeyaan tasiilaadka tamarta tasiilaadka militariga meelaha sifeeye saliidda kuwaasoo run ahaantii dhaawici kara dhaqaalaha ruushka waa taasi su-aashu iyadoo ay sidaasi tahay ayaa jarmalka oo ah dalka labaad ee ugu badan ee yukrain siiya hubka uu toddobaadkan meesha ka saaray inuu siinayo kiyevka gantaalaha taarus iyagooo ka cabsi qaba inay dagaal lagu hadla galaan boris bisterius waa wasiirka gaashaandhigga ee jarmalka waxba iskamay kaaya beddelin xaaladdu duruufuhu waa isla sidii tores waa isla tores ma aha uhtakumas ama storm shadow marka aragtidayada arrintu waa isku mid mustaqbalka kaalmada militari ee reer galbeedku siinaya ukrain weli waa mid hubaalti la'aana madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa xusay inuu soo afjarayo dagaalka maalinta ugu horraysa oo xafiiska yimaado yukrain ayaa ka cabsi qabta in taageerada maraykanku ay go'do britain iyo faransiiska ayaa iyaga laga yaabaa inay doortaan inay sii wadaan inay ukrain siiyaan gantaalaha waa sida uu sheegaya baari labadooduba waxay ku hubaysan yihiin nukliyar way qaadan karaan halistaasi haddii ay doonayaan waxaan filayaa inaad arki doonto farqiga u dhexeeya naytada reer yurub iyo naytada maraykanka siyaasadaha qaar ee la xidhiidha ukrain kadib go'aankii maraykanku u oggolaaday in gantaalaha yukrain ay ku duqeeyaan gudaha ruushka ayay mooskana toddobaadkan hoos u dhigtay hannaankii adeegsiga hubka nukliyeerka wagaaga dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida oo idinka soo gaadhaysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye oo inoo soo jeedinayo ibraahim xasan daandurey
dhaktarka weydiiy dhakhtarkuna waa dr maxamed maxamuud bidey oo ah dhakhtar cudurrada guud ah gaar ahaana kuwa wadnaha barnaamijkana waxaan qabta goor sii horraysay xanuunno badan ayaa ku dhaca wadnaha haddii wadnaha ay timaado in shaqadiisa uu gabo waa maxay calaamadaha lagu garan karayo iyo waxyaabaha ka iman karo aqritaanka waa kan doctor bidey oo ka hadlaya xaaladda ugu horeya waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha wuxuu ka dareemi karaa garaac aad u tiro badan oo xaddaaf ah wadnaha mararka qaarkood waxaa ku imaan kara wax loo yaqaan aritmia oo shaqadii wadnaha loogu talagalay wadnaha waa laba qaybood weeye waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose qolalka hoose markay shaqeynayaan qolalka sare nasasho ay ku jirto marka haddii shaqadii ay isdhaafto oo kaleeto oo qalad ku yimaado ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto waxaa imaan kara shaqadii inay isgifto kaasoo sababi kara wax loo yaqaan aritmia kaasoo keeni kara in uu lumo circulationkii dhiiggii uu waday oo jirkii uu u qaybin lahayo kaleeto oo aada u yimaado dhib fara badan ka imaanayo mararka qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqayn kari waayo dhiigga markuu meesha u galo kaleeto dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale uu xinjiroobaya xinjiruu sameynaya xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli trombiuu sameyn karaa trombigaas wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay waxay marahayaan xididada xididada yarkaa markay tagaan oo kaleeto way xirhayaan markay xiraan qaybtaasi waxaa ku dhacaya in dhiiggii uu gaar kari waayo qaybtaasi ay dhimato oo hadhowda dhibaato dhinaca maskaxda dhinaca wadnaha dhinaca keliyaha dhinaca xididada indhaha wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa aada u manaya magacaygu waa cismaan cali waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa dadka waaweynna wuu ku dhacaa dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay samaysmayaan oo kaleeto waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalayso daawooyinka daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan samaysinkii xubnaha markuu samaysmayo inuu dhibaato ku abuuro aada u yimaado oo cuduro loo yaqaano congenital disease aada ugu imaan kara marka qaarkood cuduro infection ah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalka waa isku furan yihiin markay dhashaan waxaa la rabaa qololkaas inuu xirmo marka qaarkood ma xirmo dhibaato jira aawadeed aysan xirmeynin marka cunugii marka wuxuu ku dhalanaya cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease dadka waaweynna waa ku badan yahay oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiikadkaa keeni kara cudurada rumaadka diseaskaa keeni kara cudurada waxaa keeni kara infectionno yimaad oo viral iyo bacteria intaba waa keeni karaan aada u jiri kara waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aada ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aada u badan dadka weyn aada ugu badnaanaya iyo cuduradan oo kaleeto bilmatalan waxaa jiro cuduro oo dhaxaltooya oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo oo bilmatalan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal oo ku dhinto waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aada u jiray oo xanuunkaa aada ugu imanayo oo usoo gudbin kara oo faraxaan ugu imanayo aada u jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaciyga waxaa waa caaisha maxamed caruurta ku dhasha wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mase leedaha daawo inta badan xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano conjuntinhatadiiska waxaa lagu daaweeyaa qaliin laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunka ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkooda usi isbedelaynin oo loo yaqaano synotic disease oo ilmihii caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qolalka isku furan labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan haddii xirmi waaya waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qolalkaasi la xiro nooca kaleeto waa nooca khatarta weeye waxaa loo yaqaanaa synotic baa la yidhaahdaa oo ilmaha waxaa iman karaa markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaanaa u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo cidiyaha iyo kaleeto kalarka aad isku bedelaayo waxaana keenahaya sababta waxweeye waxaa ku yaraanaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tala dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya marka jirka waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaan ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday kaasoo keeni kara wax loo yaqaano synotic disease aada u imaan kara oo aada u jiri kara ilmahaas haddaysan helin qaliin deg dega inta badan ma sii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan laakiin ilmaha kan nooca kaleeto way soo korayaan markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeya qaliinka oo lagu saxaa laakiin qaliin inta badan daaweynteedu waa qaliin un haddii caruurtu ay ku dhashaan cudurkaasi una xanuunka
kaas wuxuu ahaa daktar maxamed maxamuud bidey dhakhtar cudurrada guud ah gaar ahaana kuwa wadnaha intaa dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatana ku soo dhowaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo yaasiin ciise wardheere
kulanto wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan labaatan shir oo nabadaynta iyo geedi socodka nabadda looga hadlayo ayaa soomaaliya iyo dibadda lagu qabtay haddana waxaa muuqata inaan weli ay dib heshiisiintii aanay si rasmiya uga dhaqangelin meelo badan oo soomaaliya ka mid a haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsantahay waxay tahay maxaa hortaagan in dib heshiisiin rasmiya iyo geedi socod nabadeed ay soomaalidu gaaraan halka colaaduhu ay mar walba soo noqnoqonayaan waxay gala qaybgalayaan cabdiraxmaan xuseen cadow iyo khaliif axmed gaabow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow colaadaha runtii soomaaliya dib heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mar iyo laba aan ahayn laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya ee maxamed siyaad barruur madaxweynaha ka ah colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen boqol kiiba boqol waa la heshiiyey laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembiilayaal qoryo haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale lowna way iska jiraan intuba way jiraan
cabdiraxmaan xuseen cadow waxaan isleehay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arin ayaa ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka oo qola walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ay dalka maaragtay ka soo gasho midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jiraho xukunkooda ma baahsana booliiska sidii la rabo uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toosaho cadaalad ho shaqeeyaho ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan aan aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaalo ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matelin lasoo qabto oo holan la isku keeno kadibna un waa la heshiin layira waxaa loo baahay heshiisinta loo baahay taas ma waxa weeye waa in ceelasha la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaaleeyo soomaalidu sax siduu khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay berigii horeeto laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa laisku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay ayaa laisku dagaalami jiray maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin taasaana sabab u ah in eh, cidda dagaalka bilowday oo mar kasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin eh, maaragtay inun inta eh, ho- wax la mala- malaasiiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacma uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata eh, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga helo soomaaliya ee dib u heshiisiinna fara badan ayaa laga qabtay Ee, shirka jabuutiya dib u heshiisiin lagu sameeyo soomaaliya dhidhaban la isugu keenay maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay marka dib u heshiisiin laga hadlayo waxaa jadhab ah oo dadkii dadka matali dhahaayo dhinac walba ah in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso see lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada een, khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegayo Een, horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jabuuti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxaa la ra- waxaa la rabaa dib heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo eh, meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamar inta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu eh, shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan maamullo ummadda soo doorato dalkan inuu afar dhibic shan iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro Een, nooca federaalkan qaadanay een, intan hadda kusoo jirnay een, ma kusii socon karnaa oo dana ma noogu jirta Een, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna eh, conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yani eh, waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiis inta lagala galay ka baxay waxaa la raba- waxaa la rabaa ciqaab in la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay eh, maaragtay ay ay caddahay wey waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo waxaan ognahay aniga hadda oon usoo joogay meelo badan eh, dad la dilay odayaashii ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laabo waayo mar kaleeto maaragtay een, een, lagu soo laabtay oo la yiri war ballan kaleetaan dhigano oo saddex afar jeer ballantii laga baxay taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay ee dadka laga dilay way imaanayaan dad kaletay laayeen yaa yaa mas-uul ka ah Ma- waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo eh, odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadejiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay eh, qandaraasi lagu soo qaatay eh, dalkan waxba kusoo kordhimayso Een, ugu dambayntii khaliif axmed gaabow muxuu yahay xalku Een, xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la la helo dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda matelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyana ay fuliyaan laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta imbaawer garayday aragtidiisa fulinaysaahu dalka kama jirto odaguna dee nin qoray haystaa ee, waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ahu waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka waxaa jira wax la yidhaahdo een, een, qolooyinkan chineska waxay qabaan eh, dhaqaalaha markay ka hadlaya waxa la yidhaahdo een, een, mixed economic wax la yidhahday qabaan Qa- dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin haddii siyaasadaha dalka eh, qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin nabad la arki maayo nin baa la dulminayaa qorayuu haystaa dad buu dilaya cabdiraxmaan hadda walaalkii wuxuu yidhi eh, odagu waxuu sameeyey uu haddii ilaahay kuu riyo uu mararka qaarkood la fuliyaya odagu inuu waxaas fuliyo waa iska daafe nin kaloo reer hebel ahoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya dulmiga heerkaasuna waa waxaan xataa mararka qaarkood een, maskaxda biniaadanku aanay sharxi karin xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay-adaha dawliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano in la empower gareeyo hay-adaha dawliga oo ay ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin Eh, in ay hawshaas u howlgalaan dambiilayaashana la cirib tiro dambiilayaasha markii la cirib tiro dadka soomaaliyeed nabad bay u baxayaan aad ayaad umaadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow iyo cabdiraxmaan xuseen cadow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda dooddii gaabna intaa inoo joogta intaynu mar kale wadanka kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayey xubintaasi dooda gaaban gabagabada idaacadda ayaynu haatan ku jirnaaye aynu jilacno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka mises hees halstii jacaylka ee hafeefanaysay heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay haddaan nahay bahda v o a sidaa iyo nabadgelyo
urgumada jacaylka leh hibashada madaye
ah